580 kilohertz, 19.2 meter band.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax talaadaha bisha august waa shan sanadka ka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari haatan waa lixdii barkii aroornimo idaacaddana waxaa si wada jira idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu ah maxamed cabdi qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamka waxaa ka mid ah qarax baaxad weyn oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay caasimadda dalka lubnaan marka laga helayo dalka lubnaan ayaa xaqiijinaya geerida in ka badan toddobaatan qof ah iyo dhaawac kumanaan qof oo reer lubnaan ah kadib markii laba qarax ay gilgileen magaalada bayruud ee caasimadda waddankaasi waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka biljam iyo xanuunka covid iyo magaalada gaalkacyo oo wadooyin colaad darteed u xidhnaa hadda laami la saaray hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka oo noo akhriyo nuur bukhaari
mahadsanid maxamed cabdi xasan duufaanta loogu magacdaray asiyaas ayaa talaadadii shalay ku habsatay gobollada dhaca xeebaha bari ee dalkan maraykanka halkaas oo ay ku dishay ugu yaraan afar qof duufaanta ayaa xooggeedu waxa uu u badnaa gobolka north carolina halkaas oo ay ku dishay laba qof islamarkaana ku sababtay fatahaad iyo dabbare kiciyey boqolaal qof saraakiisha gobolada maryland iyo new york ayaa sheegay in min hal qof uu uga dhintay duufaanta kadib markii ay geedo ay soo rogtay duufaanta ku dhaceen baabuurtooda ka soo bilow gobolka north carolina ilaa new york ugu yaraan hal milyan iyo afar boqol oo kun oo qof ayaa koronto la-aan xalay hoyday kadib markii ay dabaylaha duufaanta dhulka dhigeen baalayaashii korontada meelaha kale ee ay duufaanta siyaas martay ayaa waxaa ka mid ah gobolada new jersey massachusetts new england south carolina pennsylvania iyo virginia shacabka wadanka sri lanka ayaa saakay oo arbac ah u dareeray goobaha codbixinta si ay usoo doortaan baarlamaan cusub iyadoo la filayo in doorashada uu guul weyn ka keeni doono xisbiga madaxweyne gotabaya rajabaksa doorashada baarlamaaniga sri lanka ayaa laba jeer dib loo dhigay sanadkan sababo la xiriira coronavirus hase yeeshee dowladda iyo guddiga doorashada ayaa sheegay in ay hadda munaasib ku tahay qabashada doorashada kadib markii uu dalka ka baxay xayiraaddii covid nteen doorashadan ayaa muhiim u ah madaxweyne rajabaksa oo raba in uu wax ka bedelo dastuurka si uu u ballaariyo awoodihiisa xafiiska si taasi uu u xaqiijiyo ayuu u baahnaan doonaa in xisbigiisu uu doorashada ka helo saddex marka loo qaybiyey laba qayb codadka ay dhiibtaan dadweynaha natiijada rasmiga ah ee doorashada ayaa lagu dhawaaqi doonaa khamiista birita ah dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa halkanina waa washington
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo warkii caalamkeena la socodsiinayey ku bilowna in ka badan toddobaatan qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyo ruxay magaalada bayruud ee caasimadda dalkaasi lubnaan talaadadii shalay wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyada bayruud waxaa warbixintan inooga diyaariyey wariyaha v o eda ee bariga dhexe xuseen cismaan zaxnuuni marka laga helayo dalka lubnaan ayaa xaqiijinaya geerida in ka badan toddobaatan qof ah iyo dhaawac kumanaan qof oo reer lubnaan ah kadib markii laba qarax ay gilgileen magaalada bayruud ee caasimadda waddankaasi wasiirka caafimaadka ee dalka lubnaan xamed xasan ayaa xaqiijiyey geerida in ka badan toddobaatan qof iyo dhaawac kor u dhaafaya saddex kun oo qof wararka ka imaanaya magaalada bayruud ayaa sheegaya tirada dadka ku geeriyooday in intaasi ay ka badnaan karto marka la eego dhaawacyada buuxdhaafiyey cisbitaalada lagula tacaalayo dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxyada ka dhacay magaalada bayruud mid ka mid ah qaraxyada ayaa ka dhacay meel aad ugu dhow dekadda bayruud kaasoo burburiyey inta badan dekedda dhismayaasha iyo gawaari badan oo yiilay aagaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda lubnaan xasaan diyaab ayaa ku dhawaaqay in maanta oo arbaca ay tahay maalin qaran oo borordiiq loogu samaynayo dhibanayaasha qaraxyada gilgilay magaalada bayruud sidoo kale xasaan diyaab ayaa baaq u diray caalamka sidii dadka reer lubnaan ay u heli lahaayeen kaalmo deg deg ah ضبطنا كارثة لكني واثق أننا سنتعامل معها مسؤولية كل منا أناشدكم نتوحد اليوم ra-iisul wasaaraha xukuumadda lubnaan ayaa yidhi waxaa nagu habsaday musiibo laakiin waxaan ku kalsoonahay in aan mas-uuliyad iska saari doonno arrintani sidaasi darteed waxaan idinku baaqaya ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha xukuumadda lubnaan in aan u midowno sidaan u wajahi lahayn musiibada nagu dhacday sidoo kale waxaan baaq deg deg ah u dirayaa dhammaan dowladaha aynu walaalaha nahay iyo kuwa aynu saaxiibada nahay in ay garab istaagaan buu yidhi dadka reer lubnaan si dadka dhaawaca soo gaaray ay u helaan daryeel deg deg ah فهو بنداء عاجل للدول الشقيقة والصديقة إلى جانب لمنامة جراحنا العميقة wasiirka arrimaha gudaha ee dalka lubnaan maxamed fahmi oo war qoraal ah ka soo baxay xafiiskiisa ayaa sheegay in ay socdaan baaritaano lagu xaqiijinayo waxa sababay qaraxa maxamed fahmi ayaa xusay in xoogaha hordhaca ah ay muujinayaan in qaraxa uu ka dhashay walxaha qarxa oo aada u culusa qaraxyada gilgilay magaalada beyruud ee dadka badan ay ku dhinteen ayaa imaanaya iyadoo oo lagu wado maalmaha soo socda in lagu dhawaaqo xukunka eedeysanayaasha loo heysay in ay ka dambeeyeen dilkii rafiiq xariiri ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi haddaba maxamed buley maxamed oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu arko qaraxa ka dhacay magaalada beyruud iyo saameynta uu yeelan karo ilaa iyo hadda cid si rasmiya u sheegatay qaraxan ama cid lagu eedeeyey ma jirto hase yeeshee waxaa xusud mudan in shantii beri oo u dambeysay ay dekadda beyruut u xirnayd arrimo la xiriira coronavirus awgeed oo aysan shaqo ka socon maantana shaqada dib loogu soo laabtay qaraxanana uu dhacay sidoo kale waxaa muhiim ah in saddex beri kabacdi lagu dhawa doono xukunkii kama dambaysta ahaa ee dilkii loo geystay ra-iisul wasaarihii hore dalka lubnaan rafiiq alxariiri labadii kun iyo shantii dilkaas oo ay ku eedeysan yihiin afar nin oo lala xiriirinaya inay ka tirsanaayeen ururka xisballah ee awooda badan kule dalka lubnaan inkastoo isagu xisbigaas uu arintaas iska fogeynayo beeninaya inuu xiriir la lahaa sidoo kale baryahan dambe waxaa jiray dhaqdhaqaaqiyo walaac badan muujinayay oo ka jira xuduudda israel iyo udhexeysa lubnaan israelna ay sheegtay in ay fashilisay dhowr iskuday oo la rabay in xuduudeeda iyo tuulooyinka ku dhowdhow wax loogu geysto sidoo kale caawa waxaa arintan ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka israel sheegayna in qarxa meesha ka dhacay uu u eekaa dab qabsaday meel waxyaalo qaraxyada dhale ka dhashaan oo khatar ah ay yaaleen si guud marka loo eego arintan waxaad moodaa ilaa hadda ma cadda saacado kooban ayaa laga joogaa saameyntaay yeelan doontana runtii aad ayay u weynaan kartaa qaraxanna ma ahan qaraxyadii hore looga bartay si guud bariga dhexe iyo caalamkao dhan wuxuu ahaa qarax ku cusub oo aada u gelgilay magaalada maalmaha soo socdana runtii aad ayay wax u kala cadaan doonaan dhinaca kale golaha difaaca qaranka dalka lubnaan oo shir deg deg ah yeeshay qaraxyada kadib ayaa ku dhawaaqay in beyruud ay tahay magaalo musiibo ay ku habsatay islamarkaasina muddo saddex maalmood ah loo borordiiqayo dadka waxyeeladu ay kasoo gaartay qaraxyadaasi golaha difaaca sare ee lubnaan ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xaalad deg deg ah muddo laba toddobaad ah guud ahaan magaalada beyruud iyo in milatariga dalkaasi ay la wareegi doonaan mas-uuliyadda sugidda amniga ee caasimadda go-aanada ka soo baxay golaha difaaca qaranka ayaa yimid kadib markii ay kulan deg deg ah ay la qaateen madaxweynaha dalkaasi michel cona waa markii ugu horeysay oo qoraxyo sidaan u culus ay ka dhacaan magaalada beyruud ee dalka lubnaan tan iyo markii dalkaasi uu ka soo kabtay dagaalada sukeeye inkastoo weli dadka dalkaasi ay u kala qaybsan yihiin shiico sunni iyo masiixiyiinta kuwaasoo ku loolama awoodda waddankaasi xuseen saxnuni v o a qaahira
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal mas-uuliyiinta dalka beljum ayaa bandow ku soo rogay magaalooyinka dalkaasi qaarkood halka magaalooyinka qaarkood oo caasimada brussels ay ka mid tahayna ay weli sii xidhnaan doonaan boqolkiiba soddon goobaha muqaayaduhu ay ku jiraan si looga hortago walwalka sii kordhaya ee laga qabo in mar kale xanuunku uu dalkaasi kusoo labakacleeyo magaalada antiverb ee caasimada labaad ee dalkaasi ahna suuqa ugu weyn ee dunida macdanta lagu kala iibsado ayaa lagu soo rogay bandow habeenkii ah iyadoo tirada dhimashada ee xanuunka covid dalkaasina ay gaadhayso qof warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada london kasoo diray wariyahayga ridwaan xaaji cabdiweli kiisaska cudurka covid ee dalka biljamka ayaa sare u kaxay iyadoo dowladuna ay soo rogtay amarro cusub oo lagu xakamaynayo cudurka toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayaa waxaa sare u kacay tirada dadka uu cudurku ku dhacay waxaana tirada dadkaasi marka leega ilaa iyo hadda la diiwaangeliyey ay kor u dhaafayaan toddobaatan kun oo qof sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta caafimaadka shalay oo talaado ahayd maxadka caafimaadka qaranka ee dalkaasi waxaa hadda tirada dadka uu cudurku haleelay ay gaarayaan sida ay sheegeen toddobaatan kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo toban tan iyo markii dalkaasi oo dadkiisu ay gaadhayaan koob iyo toban dhibic shan milyan oo qof uu xanuunku ka dilaacay intii u dhexaysay shan iyo labaatankii ilaa soddonkii bishii tagtay ee julaay waxaa maalin walba cudurka dadka uu ku dhacayo ay gaarayeen shan boqol iyo toddobiyo toban waana tiro u dhiganta boqolkiiba lixdan oo koror ah marka la barbar dhigo toddobaadkii ka horreeyay taariikhda la xusay mas-uuliyiinta dalka biljamka ayaa kusoo rogay magaalooyinka qaar bandow iyo xayiraadyo si looga hortago walwalka laga qabo in mar kale uu xanuunkani kusoo labakacleeyo dalka biljamka magaalada antivab ee caasimada labaad ee dalka biljamka ahna suuqa ugu weyn dunida ee macdanta lagu kala iibsado ayaa lagu soo rogay bandow habeenkii ah axmed rayaale waa aqoon-yahan soomaaliyeed oo ku nool magaalada antivab waxa uu iga waramay xaaladda dalkaasi iyo gaar ahaan bandowga magaalada la saaray waxa uu ka kooban yahay dalka beljigu toban gobol ayuu ka kooban yahay gobolkan ay caasumada labaad ee dalka beljimka ku taala ayuu xanuunku aada ugu dhacay tiro aada u tiro badan ayuu kaga dhacay goorta la sheego magaalada gobolkan ee caasumada u ah iyo wadanka intiisa kale ayaa isla egna waa la yidhaahdaa waxaa waxaana hadda lasoo rogay magaaladan antwerpen gaar ahaan in koob iyo tobanka iyo barka habeenimo wixii ka dambeeyo aynan jirin meel furan laguna qasbay dadku inay guryahooga ku ekaadaan ilaa inta laga gaadhayo lixda maqribnimo waxaa dee taa keentay xaaladaha uu dadka uu ku dhacaya xanuunka ee magaaladan oo aada u korortay waxaana dee loo saadaalinayaa magaaladan waxa ay tahay halka magaale ee kolka yurub oo dhan la eego ajaanibka ugu dadtirada badan ay ku nool yihiin waxaa la yidhahdaa boqol iyo shan iyo toddobaatan dad weyn jinsiyadaha ku nool magaaladan antwerp waxaa ku taalla dekad weyn waxaa ku yaala suuqii ugu weynaa ee diamond amba dahabka waxyaala ajaanib badan oo meelo badan ka kala ibanaya oo si badan u kala gooshgooshayo ayaa ugu wacnaya la yidhaahdaa saas ayaa lagu sheegaa dee waana downlongkii oo habeenkii ka bilaabantaa koob iyo tobanka iyo marka ilaa lixdana magaalada waa lagu soo rogay xaalkeeda magaalada waa sidaa wasalaamu ullahi calaykum ra-iisul wasaaraha dalkaasi sophia welmes ayaa sheegtay in tallaabooyinka cusub looga gol leeyahay in laga hortago in mar labaad xayiraad lagu soo rogo magaalooyinka dalkaas magaalada caasimada ah ee brussels oo xarun u ah midowda yurub ayaa suuragal ay tahay in boqolkiiba soddon ganacsiyada kala duwan oo maqaaxiyuhu ay ka mid yihiin ay sii xirnaan doonaan ilaa bisha sebtembar dad gaaraya sagaal kun iyo sideed boqol iyo konton qof ayaa dalkaasi biljamka ugu dhintay cudurka covid sagaal iyo toban ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in horumar weyn laga sameeyey amniga magaalada gaalkacyo kadib colaada isxigxigay oo magaaladu ay soo martay madaxweynaha ayaa sheegay in cadowga keliya ay magaaladu leedahay uu hadda yahay ururka al-shabaab hadalka deni ayaa ku soo beegmay xilli magaalada gaalkacyo waddooyinka qaarkood laami la saaray gaar ahaan kuwa isku xira labada daamood ee magaalada warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isxaaq inkastoo xaalka amni ee gobolka uu muddooyinkan soo hagaagayay haddana waxaa bilowday adeegyo horumarineed oo laga hirgelinaya gaalkacyo kadib dadaalo dadka deegaanka iyo mas-uuliyiinta maamulada gobolka ka arrimiya ay ku bixiyeen sidii loo dhammayn lahaa qulqulatooyinkii ka dhex oognaa labada daan ee gobolka hirgelinta waddooyin xiriiriya labada daan ee gaalkacyo ayaa ah kuwa ugu badan ee lagu howlan yahay dhismahooda ha yeeshee waxa ay muddo u xirnaayeen kooxa la sheegay inay xiriir la leeyihiin maleeshiyada al-shabaab kuwa oo hor istaagay dhismaha waddooyinkan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta labada maamul ee galmudug iyo puntland gudoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland cabdilatiif muuse nuur oo ka hadlayay furitaanka dhismaha waddo laami ah oo laga hirgelinayay xaafado u dhexeeya labada daan ee gaalkacyo ayaa sheegay in horumar badan oo gobolka laga hirgelin lahaa ay is-hortaageen kooxo amniga lidi ku ah kuwa oo sida uu sheegay xiriir la leh maleeshiyada al-shabaab
waxaan ballan qaadaynaa mas-uuliyiinteeda joogta inta tabarteeda ah habeen iyo maalin inaan u soo jeedayno cadowga argagixisada ah oo hadda argagixisadu waaga hor diin bay wax ku khaldi jirta hadda waxay isticmaashaa darogaystaha waxay isticmaashaa khamriilaha waxay isticmaashaa moobeel cararka waxay isticmaashaa qabyaaladda waxay isticmaashaa qabiilla iskudhufadka waxay isticmaashaa deegaamaynta isku dhow waxay isticmaashaa geeldhaca waxay isticmaashaa kufsiga wax allo waxa soomaaliya xumaan ka dhaca waxaa asal u ah ururka argagixisada al-shabaab waxaan rabnaa inaan gacan bira ku qabanno wax kalean idiin sheegaynaa magaaladan al-shabaab ma joogo security bay ku joogaan dadkii caqliga ka qabsadeen moobeellay diraan teleefannay dadka u diraan message baa la soo diraa qof ayaan meeshu dirin dadkaan ma jiro laakiin waxa la rabaa qofkay meesajka u dira inuu arko meesajku inuusan uga duwanaan lacag baa dahabshiilkuu taalla uusan qiimayn barkeemaba joogaan waddanka wiil shabeellada hoos jooga meesha qofka lacag kaga qaadanaya oo kusoo diraya oo baqsanaya gaalkacyo shabaab ma joogo xarumo yaryar bay ku leeyihiin waa naqaanaa xarumaha ayagana waxaa arki doontaan annagoo xirray oo albaabka u laalay xabadxabad baskoolada u joogta annagoo qabannay oo gacanta dowladdu ay gashada arki doontaan qof qofka xunkoo ku soo duulaya oo meelaha kale ka imanaya waxaannu u sheegaynaa haddaad alla taqaanana toobadkeen haddaadan alla aqoonna gacan biraan kugu qabanayna dadkayaga annagaa leh dalkayaga gaalkacyo hal cadow bay hadda leedahay
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani ayaa al-shabaab ku eedeeyey in ay caqabad ku yihiin horumarka gaalkacyo
dadka horumarka hor taagan oo dhan noocay rabaan ama shaarkay doonaan ha gashadaane meel looga soo wada jeeso dad buu horumarku cadow u yahay dad bay bilicdu cadow u tahay oo meelaha burbursan ku dhuumaalaysa oo noloshoodii ay gashay inay dadka baabi'iyaan shaqo ka dhigtay noocay rabaan ahaadaan kuwa argagixisada ah kuwa tuugta ah iyo kuwa la midka ahba oo aan nabadda iyo nolosha aan jeclayn intaba waxaan rajaynayaa in meel looga soo wada jeesto ciidanka boliiska iyo maamulada gobolka iyo degmada ay sidii u shaqayn jireen ay labalaabaan labada dowladood waxay diyaar u yihiin aniga iyo madaxweyne qoorqoor iyo heer wasiiro wasiirada amniga iyo arrimayaasha gudaha heshiisyadeenni u dambeeyena ka mid ahaa labadaas wasaaradood oo saaran inay si midaysan u shaqeeyaan amniga iyo arrimaha gudaha oo labada dhinac ah dhismaha waddooyinkan oo muhiim u ah isu socodka dadka labada dhinac ee gaalkacyo iyo isdhexgalka qaybaha bulshada ee ku howlan dadaalada nabadeed ee lagu doonaya in xal waare looga gaaro colaado horay u soo kala dhex galay labada dhinac ayaa waxaa maalgelinaya hay-adda s s f waxaana sidoo kale ka qayb qaadanaya labada maamul madaxweyne dani ayaa sheegay in gaalkacyo ay ka gudubtay xilligii colaadda islamarkaana ay u dhaqaaqday dhanka horumarka
waanu ku dadaalaynaa waanu ugu ducaynaynaa ilahay dagsina gaalkacyo nabad noqoto colaad waa ka soo daashay colaad asalkeedu waa burbur waa dhimasho waa dhaawac waa baroor waa asay caaqabo ay leedahay ma jirto soomaali araggaas iyada u dhigtay waxaan rajaynaynaa nabad in laga wada qayb qaato sannadihii laba kun shan iyo toban laba kun iyo lix iyo toban gaalkacyo waxa ay martigelisay dagaallo xoogan oo u dhexeeya maamulada gobolka ka arrimiya kadib markii laysku maandhaafay dhismo waddo la doonaya in laga hirgeliyo daanta galbeed ee gaalkacyo ha yeeshee wixii intaa ka dambeeyey waxaa socday dadaallo nabadeed oo lagu doonayo in lagu xaliyo xaaladii gaalkacyo waxaa sidoo kale barbar socday hirgelinta adeegyo horumarineed oo loogu magacdaray mashaariicda nabadda gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haatanna ku soo dhowaada mid ka mid a heesaha aanu saaka idinku talagalay
heestaas dabacsan ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur idaacadda waxaa isku soo dubiraday bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna xigta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda maraykanka dembiyada lagu galo dhinaca internetka amaba kuwa fududeeya waxay ka mid yihiin khataraha sida ugu dhaqsaha badan dunida ugu faafa xanuunka covid ayaa xaaladda uga sii daray sida laga soo xigtay hay-adda f b i-da ilaa iyo markii xanuunka covid shaaca laga qaaday dembiyada lagu galo dhinaca internetku waxay kordheen boqolkiiba afar boqol weerarada internetka ayaa noqday wax caadiya khatar badan si xirfadi ku jirtana loo sameeyo islamarkaasna beegsada shabakadaha dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay shirkadaha iyo ganacsiga kale ayaa loo beegsadaa si sirtooda ganacsi loo xado jaamacadaha iyo shaybaadhada ayaa loo beegsadaa si cilmi baadhistooda loo xado halka muwaadiniinta caadiyana loo beegsado si aqoonsigooda loo xado dhammaadkii bishii julaay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa shaaca ka qaaday abaalmarin gaadhaysa hal milyan oo dollar oo la siinayo qofkii keena macluumaad lagu soo xidhayo amaaba dembi loogu soo oogayo dadka soo socda oo u dhashay dalka ukraine kuwaasoo kale ah artim rodojenko iyo alexander erimanko kuwaasoo labadaba lagaga shakiyey inay qayb ka ahaayeen dembiyo dhinaca internetka lagu galay oo dalal badan oo caalamka laga fuliyey sida lagu ogaaday baadhistii lagu sameeyey falalkooda rojujenko iyo eremanko ayaa lagu eedeeyey inay usoo dhaceen xarunta guddiga amniga iyo wax isweydaarsiga qaybtiisa macluumaadka iyo falanqaynta ee maraykanka baadhista ayaa muujisay maleegid iyo istabamarin lagu sameeyey kombyuutarada iyo lacag si khaldan loo xawilay eedaynta oo lix iyo toban qodob ka kooban ayaa lagu sheegay in labada qof oo kombyuutarada usoo dhacay ay xadeen kumanaan fayl oo sir ahaa kuwaasoo mar dambe ay iibiyeen si ay uga faa'iidaan guddiga amniga iyo wax isweydaarsiga ayaa sidoo kale dacwad madaniya ku soo oogay teremenko iyo shirkado iyo shakhsiyaad kale abaalmarintan ayaa waxaa ballan qaaday wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka qaybteeda abaalmarinta ka hortagga dembiyada dalal kala duwan oo caalamka ah laga galo abaalmarinta barnaamijkan ayaa ilaa iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo lixdii lagu guulaystay in cadaaladda la horkeeno shan iyo toddobaatan dembiile wixii warbixina ee la xidhiidha dembiilayaashan dhinaca internetka waxaa loo soo diri karaa imailka uu leeyahay sirdoonka maraykanku kaasoo ah rewards at u s s s d h s g o v qofkii doonaya inuu wax badan kasii ogaado keyska loo haysto rodjenko iyo eremenko waxa uu booqan karayaa websiteka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka kaasoo ah www state g o v iyadoo magacyada labada nin la raacinayo hadal uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa waxa uu ku yidhi dembiilayaasha dhinaca internetku ma ilaaliyaan mana qadariyaan sharciyada dalalka dunida maadaama dembiilanimadoodu ay tahay mid dunida oo dhan gaarsiisan waan soo dhoweynaynaa wada shaqaynta dowladaha dunida oo dhan si dembiilayaashaas cadaaladda loo horkeeno loona ilaaliyo muwaadiniinta dunida ee aan dembiga lahayn wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi maraykanka waxaa ka go'an dadaalkaas oo qayb ahaan lagu fulinayo barnaamijka abaalmarinta ka hortagga dembiyada si hay-adaha ammaanka looga caawiyo in dembiilayaasha dhinaca internetka iyo kuwa kale ee dembiyadoodu ay dunida iskaga gooshaan cadaaladda loo horkeeno taasi waxay ahayd faalle ka turjumaysa aragtida dowladda maraykanka